conversation each week with our voices on VOA.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eedoo idinkaga imaanaysa washington waa subaxnimo khamiisa oo bisha janaay sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka ay tahay sideed iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com afrikada bari saacaddu waa lixda iyo barkii aroornimo idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad saaka ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida warbixin gaara oo aan ku eegayno qoysas saddex ah oo dad gaaraya shan iyo toban qof ay uga dhinteen dagaalkii beled xaawo saddex qoysaa meesha ku dhintay qoys waa qoyskayga labada qoysoo kalena waa dad aanu qaraabana ahayn derisna ahayn oo guriga kusoo gabaad u soo aaday inay xabadda kaga gadadaan gurigay wada galeen dadku ku wada gadanayeen dad labaatan iyo kow meelahaasa dadkii madfac baa ku dhacay
waxaad sidoo kale maqli doontaan maamulada puntland iyo jubbaland oo soo wada saaray liiska guddiyada doorashada ee labadaasi maamul uga mid noqon doona waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlayso goobaha jirdhiska oo magaalada muqdisho kusoo badanaya balse waxaasoo dhan waxaa kasoo hormaraya warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa saxiixay arbacadii digratooyin madaxweyne oo bartilmaameedsanaya xal u helidda isbeddelka cimilada ee dunida biden ayaa sheegay in tallaabadan ay dib u soo celin doonto sharafta sayniska iyo siyaasadda ku salaysan xaqiiqada ee dowladda maraykanka madaxweynaha cusub ee maraykanka ayaa sheegay in isbeddelka cimilada ee dunida ay wajahayso uu yahay khatar dhab ah sidaas daraaddeedna la joogo wakhtigii ficil la samayn lahaa saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in saddexda wareegto ee la xiriira isbeddelka cimilada ee shalay uu madaxweynuhu siixay ay dowladda maraykanka u ogolaan doonto inay ka guulgaarto hiigsiga qorshaheeda ah in sanadka laba kun iyo shan iyo soddonka ay dowladda maraykanka hesho tamar aanan lahayn qaaca hawada wasaqeeya madaxweynaha maraykanka ayaa waxa uu siixay amar ka ilaalinaya saynisyahanada faragelin siyaasadeed hubantina u siinaya inay fakeri karaan cilmi baarisna ay samayn karaan iyo inay si xora uga hadli karaan si ay ugu soo gudbiyaan macluumaad iyo aragtiyo qiimo leh dadka maraykanka hal milyan iyo saddex boqol oo kun oo caruurta ethoobiya ah ayaa wajahaya macluul daran iyo xaalad bini-aadannimo xilli bulshada caalamka ay isku dayeyso inay gargaar gaarsiiyaan gobolka tigre oo ku dhowaad saddex bilood ay xiisad colaadeed ka taagan tahay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee unisef ayaa sheegtay inaysan awoodin inay gargaar caruurtaasi gaarsiiso sababo la xiriira xayiraado iyo amaro adag oo gobolka ka jira kuwaasoo ay tilmaantay inay kasii dari karaan caruurta ayaa iskuullada ku laabatay ethoobiya kadib qaadistii xayiraadii loo soo rogay covid sagaal iyo toban marka laga reebo gobolka tigre halkaas oo caruurta ay dhibaato ba-an oo xagga nafaqadarada ah ku haysato taasoo ka bilaabatay dagaalkii bishii novembar ee sanadkii hore unicef ayaa dowladda ethoobiya ugu baaqday inay bixiso mushaaraadka shaqaalaheeda una ogolaato shaqaalaha hay-adaha samafalka in gargaar bini-aadnimo ay gaarsiiyaan caruurta halkaasi ku dhibaataysan dagaalkii gobolka tigre ayaa sababay in tobannaan kun oo qaxooti ethoobiya ah ay u qaxaan dalka suudaan kuwaas oo hadda duruufo nololeed halkaasi ku wajahaya dhagaystayaal warkii dunida ee idaacaddeenii subaxnimona waa naga intaa
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa afar iyo toban qof oo toban ka mida ay carruur ahaayeen oo ka soo jeeday saddex qoys oo ehel dhow isu ahaa ayaa ku geeriyooday habeen hore madfac ku habsaday guri ay rasaasta kaga gabanayeen oo ay ku wada sugnaayeen oo ku yaala degmada beled xaawe ee gobolka gedo xilli uu dagaal dhex marayay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa ka amar qaata maamulka jubbaland oo sida goobjoogyaal ay sheegeen gacan ka helayay ciidamada kenya inkastoo ay dowladda kenya markii dambe beenisay lixda qof oo isla madfacasi uu dhaawacay oo loo qaaday muqdisho ayaa la sheegay in mid ka mida uu markii dambe dhaawacii soo gaaray ugu geeriyooday taasoo tirada dhimashada ka dhigaysa shan iyo toban ruux sahre cabdi axmed oo joogta washington ayaa la xiriirtay aabbo ku waayay shan carruur ah dagaalkaasi iyo qaar ka mida ehelada qoysaska dhibaatadu ay gaartay warbixintan ayayna nooga diyaarisay saddexdan qoys oo u badnaa carruur iyo dumar ayaa markii abbaare ay ahayd kowdii habeennimo amaba toddoba saac xilliga soomaaliya sida ay ii sheegeen ehelada rasaasta marka ay ka bilaabatay magaalada waxay isugu tageen hal guri oo sar ah maadaama ay ku noolaayeen guryo cariish ah oo intooda badan ay nafta ku simi weysay inay kusii jiraan hubka darandooriga u dhacaya awgeed cabdiweli maxamed turmaag oo ah aabbaha dhalay shan carruur ah wuxuu ii sheegay in ilmihiisa ka dhintay ay ahaayeen saddex asaga uu dhalay iyo laba waalid uu u yahay oo walaalihiis ay dhaleen kuwaasi oo la noolaa walaal aniga dadkii meesha ka dhintay oo dhan way iga dhinteen dad wada ehelahay ahaayeen laakiin reer cabdiweli shan qof baa ka dhimatay saddex qof oo ka mida waa ilmo cabdiweli labada qof oo kalena waa dad aan waalid u ahayo midna abtibaanu ahaa midna adeer baanu ahaa dad dumar oo waaweyn oo hooyooy laba ahaa rag waaweyn oo qaangaarana nin baa ahaa kale waxay ahaayeen carruur isugu jidha weelay gabdha iyo wiilal dadka guriga soo gabaadsaday waxa ay ka koobnaayeen laba iyo labaatan qof cabdiweli maxamed waxa aan weydiiyey sida dadkan ay isugu yimaadeen goobtani markii hore halka guriga ah iyo xaalka sida uu ahaa madfaca ka hor waxaan ahayn dad derisna ah ehelna ah oo saddex qoys ka kooban qoyskayga oo guriga deganaa iyo laba qoys oo qaraaba aan nahay gurigana kusoo qaxay dadka saddexdaas qoys bay ka koobnaayeen dadkaas walaal waxay isugu imaadeen meesha gabaad bay guriga usoo aadeen qol baa dadku wada galeen ay ku gabanayeen qolkii ayagoo ku jiro xabadii dhacaysay iyo dagaalkii iyo wixii lasu wadaarsanaya uga gabanaya ayaa waxaa ku dhacay gantaal ay soo rideen nimankii meesha isku dagaalaya qayb ka mida gantaalkaasaa guriga ku dhacay gurigu wuxuu aha guri dhagaxa dhulkiisuna mutuleel yahay halkaasaa dadkaas ku dhammaadeen ka sokow qoyska cabdiweli maxamed waxaa iyaguna halkaasi ku baaba'ay oo hal qofa uusan ka badbaadin qoys ka koobnaa lix qof oo isugu jireen hooyo iyo ilmaheeda iyo sidoo kaleeto hooyada hooyadaasi sii dhashay oo waayeel ahayd qoyskaasi hal qofa kama uusan badbaadinin waxaana xaaladooda wax laga weydiin karaa oo keli ah dadka dariska la ahaa iyo sidoo kale dadka ka badbaaday madfacaasi ee ay guriga wada gabaadsadeen aadan cumar barqadle waxa uu ka mid yahay dadka ehelka u ah qoysaskaasi meeshaasi ku leeday wuxuu iiga waramay qoyskan ayaguna sida gaarka u baaba'ay saddex qoys kor ahaan ehelkooda waxay ahaayeen qoyska baaba'ay waa qoys ka koobnaa laba hooyo oo is dhalay oo hooyo kamiduhu ay ahayd hooyadii cidda dhan mas-uulka ka ahayd oo haysay islamarkaasna qoyska dhan ayadu ay lahayd insha allahu ilaahay wixii maaragtay baa iska lehe qoyskii iyada ay lahayd oo ay gacanta ku haysay hooyadeed iyo waxay iyada dhashay iyo waxay habaryar u ahayd iyo waxay eedo u ahayd oo awlaad intuba ah dadkaas iyaga ah oo lix ruux ka kooban hal qofa kama bixin waxay ku baaba'een goobtii uu madfaca ku qabsaday saddexda qoys oo dhamaystiran madar marka qoysaska kalea wax u badbaadeenee qoysaska qoys ka mida qofbaba kama soo noqon qoyskan isaga ah saasay ku baaba'een madar cabdiweli maxamed turmoog xaaskiisa farxiye cabdulaahi ceynab waxa ay ka mid ahayd dadkii yaraa ee ka haray gurigaasi laba iyo labaatanka qof ay ku jireen ee madfaca uu ku dhacay waxaan codsaday laba cisho ka hor inaan waraysto hase yeeshe iimeysi suuroobin oo waxay ii sheegeen dadka ehelka la ah inay qabto aan fariirka iyo naxdinta ka dhalatay markii dadkii ugu badnaa ee kula jira qol ee hal mar madficii kusoo dhacay ee ku leedeen mar qudheeda xaalkeeda caafimaad aan wax ka weydiiyey seegeeda cabdiweli ayuu sidan iigu jawaabay waanaan dareemaynaa dee murugo oo qalbigu waa ma degena hooyadii gabdhaha carruurta dhashayna waa wayna fiican tahay wayna iska murugaysan tahay oo qalbigu aad buude meeshay joogto iyada oo dhibkii baa ka duldhacay laakiin aniga meesha ma joogin mar dhib fara badan baan dareemaynaa oo dad kamigii baa dhammaaday oo awlaadnimigii baa dhammaatay dhinaca kale marka la fiiriyana waa ku samraynaa oo qadar ilaahay weye xaaladda adag iyo masiibada qoysaskan ku dhacday ma jirto ilaa iyo haatan cid qaadatay mas-uuliyadeeda iska badaaya ma jirto cid iyaguna sheegato mas-uul dowladeed amaba kuwo maamul oo si gaara haatan ugu soo tacsiyeeyey dhibaatada gaarta reerkan dadka ehelka oo islaamka oo oo shacabka oo magaalada degan oo ama ganacsatada ah ama culummada ah ama bulshada noocyadeeda kala duwan oo shacabka waa noo tacsiyeynayaan waa noo imaanhayaan waana soo salaamhayaan laakiin wax maamula iyo wax dowlada iyo wax nidaam ka socda maamul oo noo yimid midna ma jiraan ugu dambayntiina aabba cabdiweli maxamed rumaag ayaa ii sheegay in haddii uu waayo caruurtiisa uu codsanayo in la badbaadiyo caruuraha kale ee soomaalida ah islamarkaasina laga baaqsado ayuu yidhi masiibo sidan oo kale iyo dagaal haleelo saq dhexe haween iyo caruur oo aan iyagu waxba galabsan madaafiica habow ahna ay ku dhacaan waxaan dhihi lahaa dadka dhibkaas geysanaya oo ummadda u geysanaya ilaahi subxaana watacaala ha ka baqeenoo dadka dhibka ha ka daayeen dadka dadka maamulhaya oo madaxda u ahoo laga soo bilaabo dowladda federaalka iyo inta ka hooseysana dadkooda shacabka ha u direen baan dhihi lahaa dadka dhiban oo dhib ku gaarahayana dhibka ha la qaybsadeen oo soddonkii sane ugu dambeysay soomaaliya ay ka dhacayeen dagaalada joogtada ee dhinacyada waxa ay saameyn xoogan ku yeeshaan dad u badan caruur iyo haween kuwaasi oo intooda badan aan ka barakici karin xataa goobta ay ku noolaayeen marka madaafiic korkooda laga rido warbixintaasi ku salaysan qoysaskaasi ay dhibaatada gaartay dagaalkii dhowaantan ka dhacay magaalada beled xaawo waxaana la socodsiinaysay sahre cabdi axmed
warmurtiyeed ay si wada jiro u soo saareen xalay saqdhexe maamulada jubbaland iyo puntland ayay kusoo magacaabeen gudiyadii doorashada ee muddada laga sugayey guddiga doorashada ee labada maamul oo ka kooban min sideed xubnood ayaa waxa ay ka qayb noqon doonaan guddiga doorashada ee dowladda horey u magacooday warmurtiyeed ay si wada jiro usoo wada saareen labada dhinac wariyaha v o eda garowe nuux muuse barjaab ayaa warkan nooga soo diray qoraalka ay labada maamul soo saareen oo soo baxay xalay saqdhexe xilliga soomaaliya ayay kaga hadleen doorkii iyo wadahadalladii soo qabsoomay ilaa shirarkii dhuusamareeb warmurtiyeedka labada maamul ayaa lagu yidhi magacaabista xubnaha guddiga dowladda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyada ay soo gudbiyeen ayaa hareer marsanaa habraacyadii lagu heshiiyey ee magacaabista iyo maamulka guddiyada doorashada dowladda federaalka ayaa sidoo kale wada tasho la-aan ku magacaawday ayaa lagu yidhi qoraalka guddiga maamulka doorashada kuraasta somalilan iyo in dowladdu qalqal amni ka abuurtay sidii doorasho uga qabsoomi lahayd gobolka gedo arrimahan ayaa waxaa ka dhashay bay yidhaahdeen khilaaf sababay inuu dib u dhaco fulinta heshiiskii toddoba-iyo tobankii sebteembar ee sanadkii tegay lagu gaaray magaalada muqdisho qoraalka labada dhinac ay soo saareen ayaa lagu yidhi puntland iyo jubbaland waxay dareen ka muujiyeen qodobada abuuray khilaafka ee hareeyay fulinta heshiiskii toddoba-iyo tobankii sebteembar iyo habraacyadii lagu heshiiyey puntland iyo jubbaland waxay dib u dhigeen magacaabista guddiyada maamulka doorashada ee heer puntland iyo jubbaland inta laga wada hadlayo arrimaha laysku khilaafsan yahay warmurtiyeedka ayaa lagu tilmaamay in xubnaha beesha caalamka ugu horeeyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay james iswan ay dowr muhiim ahi ka qaateen sidii madaxda wadatashiga qaranka ay shir isugu imaan lahaayeen loona xalin lahaa khilaafka jira iyo in maamulada puntland iyo jubbaland ay soo magacaabaan guddiyada si ay qayb uga noqdaan qabsoomidda shir wadatashi oo si guud loogu xaliyo dhammaan qodobada lagu muransan yahay warmurteedka waxaa lagu yidhi jubbaland iyo puntland ayagoo tixgelinaya waqtiga xasaasiga ah ee lagu jiro una gogol xaaraya qabsoomidda shir loo dhan yahay waxay shaaciyeen guddiyada maamulka doorashada hase yeeshee waxaa nasiib darro ah bay yidhaahdeen in madaxda dowladda federaalka ah ay ka cagajiidayso qabsoomidda shir lagu xaliyo khilaafka ka jira qabsoomidda doorashada dalka warmurteedka waxaa lagu yidhi haddaba waxaan dhammaan ummadda soomaaliyeed saamilyada siyaasadda soomaaliya iyo beesha caalamka la socodsiinayna in puntland iyo jubbaland ay mar walba diyaar u yihiin in laga wada shaqeeyo sidii doorasho loo dhan yahay oo lagu wada kalsoonaan karo ay dalka uga dhici lahayd si ay u abuurto deganaansho siyaasadeed oo horey usii wada hannaanka dhismaha dowladnimada soomaaliya sidaa daraaddeed waxay yidhaahdeen waxaan madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ugu baaqaynaa in shir deg deg ahi laisugu yimaado magaalada muqdisho soddonka januari sanadkan labada kun kow iyo labaatanka si loo xaliyo arrimaha hortaagan doorashada waxay yidhaahdeen waxaan sidoo kale beesha caalamka ugu baaqaynaa in gacan ay ka geystaan in dalka laga badbaadiyo sida ay sheegeen khatar amni iyo xasilooni darro siyaasadeed oo uu wajihi karo haddii la gaaro sideedda febraayo labada kun kow iyo labaatanka iyadoon heshiis laga gaarin qabsoomidda doorashada dhinaca kale labada maamul ayaa isla xalay mid walba dhankiisa magacaabay guddiyadii laga sugaya ee doorashooyinka heer federaal iyagoo mid walba soo gudbiyey min sideed xubnood maamulka puntland ayaa sideed xubnood uu soo saaray laba ka mid ahi waxa ay yihiin haweeney halka jubbaland sideedda xubnood ay mid ka mid ahi tahay haweeney nuux muuse birjeeb v o a garowe aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay nuux muuse birjeeb oo warkaasi nooga soo diray garowe dhegeystayaal waxaa naga xusuusina inaan la xiriirnay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya si ay uga jawaabaan eedaha loo jeediyay dowladda ee ka yimid labadaasi maamul maadaama aysan noo suuroobin haddaba xalay inaan helno waxaa naga xusuusina in maanta haddii aan helno aad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda haddii rabbi idmo
kadib cabashooyin fara badan oo ku aadan nidaamka cadaaladda ee jubbaland iyo tan amni ee ay bulshada u hayaan booliska ka howlgala magaalada kismaayo ayaa xiriirlayaha guud ee jubbaland iyo saraakiil ka tirsan laamaha amniga ay kormeer ku bixiyeen talisyada ciidamada booliska ee jubbaland warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa magaalada kismaayo nooga soo diray aadan maxamed salaab xeerlaaliyaha guud ee maamulka jubbaland iyo saraakiil ka tirsan ciidamada booliska ayaa kormeerkooda waxa ay ku tageen dhammaanba talisyada ciidamada booliska ay ku leeyihiin magaalada kismaayo si loo xaqiijiyo in bulshaday u adeegayaan booliska ay heleen amni iyo cadaaladda taliyaha saldhigga degmada kismaayo warsame axmed geele ayaa ugu horreyntii ka warbixiyey sida ay bulshada ugu adeegaan ciidamada booliska degmada kismaayo isagoona sheegay in ciidamada booliska ay shaqo adag u hayaan bulshada si ay u helaan amni iyo cadaaladda kormeer shaqo aan ku maraynay saldhigyada guud ee degmada kismaayo kaasoo ay hawsheedu ahayd in xeelyaha guud ee jubbaland uu saaka maaragtay kormeerayo dhammaan saldhigyada guud iyo rugaha ku yaalla gebi ahaanba magaalada kismaayo taasoo annaga saraakiil kaliya aan maarata aan u kurgelaynay xaalayahan u kurgelaynay nidaamka shaqo iyo booliisku si u shaqaynayo ee shaqada guud iyo nidaamka cadaaladada guud ee ka jiraya bulshada sida loogu shaqaynayo saldhigyada guud ee magaalada kismaayo socdaalka annagu saasuu ahaa waana dhammaan soo marray saldhigyada guud iyo rugaha guud waan soo marnay saraakiisha guud ee ka shaqaynaysa maarata magaalada gebi ahaanba waan la kulannay marka aad iyo aad ay shaqadu saak u fiicnayd wixii kiisase sanadkii dhacay kan iyo waxa dhacaya kulli waan soo kormeerray aad iyo aadaan yaan u mahadsantihin inka saxaafadda guud ahaan xeerlaaliyaha guud ee jubbaland maxamed sheekh xasan ayaa sheegay in kormeerkan ujeedkiisa uu ahaa xaqiijinta nidaamka cadaaladeed iyo tan amni ee ay hayaan ciidamada booliska islamar ahaantaana ay u xaqiijin lahaayeen in bulshada ay heleen nidaam cadaaladeed oo hufan xeerlaalyaha guud ee jubbaland ayaa ugu baaqay hay-adaha ammaanka in ay ilaaliyaan xuquuqda iyo cadaaladda bulshada ay u adeegayaan xeerlaalyaha ayaa sidoo kale ugu baaqay hay-adaha ammaanka in qofkii ay ku helaan faldembiyeed aan lagu haysan xabsiyada muddo ka badan afartan iyo sideed saac loogana baahan yahay inay horgeeyaan sharciga waana kula dardaaranay booliiska halkaa joogay iyo qolada baarista ka shaqayso halkaa joogtay inay ummadda u shaqeeyaan si cadaaladna ugu shaqeeyaan kiisasku qaabta aane ay afartan iyo sideed saac gudahood lagu soo gaarsiiyo xafiiska xeerlaalinta iyo maxaa la yidhaha maxkamada in lagu soo gaarsiiyo marka booliis oo waxaan ku soo aragnay halkaa shaqa adag hayo maadaama uu yahay booliisku gacmihii sharciga ama adeegihii bulshada waxaa loo dhabeeyey bulshada ayaa loo dhabeeyey maxaa la yidhahdaa adeegii cadaaladeed ama adeegii amni loo qabanayey maxaa la yidhahdaa bulshadu marka saa darteedna waxaan kaleeto taliyaashii halkaa joogay iyo tiimkii shaqaynaya halkaa joogay waxaan kula dardaaranay inay bulshada u adeegaan si qurux badan ugu adeegaan si cadaalad ku jirto hufnaan ku jirtan ugu adeegaan ilaaliyaanna sharciga ilaaliyaan maadaama ay ka shaqaynayaan arrimo cadaaladeed sida uu sharci tilmaamay habraac uu sharci tilmaamay ay maraan xuquuqda bini'aadamka dhooraan saldhiguna sida muddada uu sharcigu tilmaamayo afartan sideed saac gudahooda uu ku reerkeeno eedaysana xafiiska xeer ilaalinta iyo maxaa la yidhaha maxkamadda awoodda u leh waa booliisku waa saaxiibka dadweynaha waa saaxiibka bulsha bulshada waa adeegaha bulshada sidaa darteed booliisku waa inay noqdaan aan rabaa saaxiibba bulshada sidaasaa kula dardaaranay bahda cadaaladda ee jubbaland ayaa waayadii u dambeysay waday qorshayaal kala duwan oo lagu xaqiijinayo in bulshada ay heleen cadaalad iyo siday ula dhaqmaan hay-adaha ammaanka aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
magaalada muqdisho ee caasimada wadanka soomaaliya waxa ay kasoo kabanaysaa colaadihii sokeeye ee halakeeyey muddada soddonka sano ah arrintaas waxa ay sababtay in maalgelin badan lagu sameeyo ganacsi badan oo aanan badi horey looga aqoonin dalka waxaa ganacsigaasi ka mida goobaha jirdhiska lagu sameeyo ee jiimka kuwaasi oo dad badan ay ka faa'iidayaan xagga jimicsiga arrintaas waxaa soo dhoweeyay dad badan oo ku nool caasimada soomaaliya oo hadda ka faa'iiday sida uu wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow warbixintan noogu soo diray
haddii aadan daryeelin jirkaada isaga kuma ilaalin doono waa halkudhigga dhallinyaradan ku qasbaya inay sameeyaan jimicsiga iyo jirdhiska ujeeddada loo ordayo biraha culusna loo qaadayo waa in qofka uu yeesho jir muuqaal qurxoon leh caafimaad ahaanna wanaagsan maxamed cabdifataax siyaad sanad ka hor waxa uu culayska jirkiisu gaadhay kilogaram laakiin dadaal badan iyo jimicsi uu sameeyey hadda wax badan ayaa iska bedelay oo culayskiisu waxa uu noqday siddeetan kilogaram sababta waxay tahay inuu isku xiray goobaha jirdhiska ee ku yaala magaalada muqdisho wax badanaa u dhexeeya wanyara iyo wax la jiraa wadaa waxaan ahaa wasfaad boqol iyo labaatan k g ahaa laana eight k g marka aadaan ugu faraxay inaan jirkeyga isbeddel ah ku sameeyo aan horumar aa gaaro aadaan ugu faraxsanahay jirkeyga inaan bedelo dadka idaawanaan waxaan leeyahay inay jirkooda ayagana bedelaan ee fadhiga ka kacaan jiimka noloshaada ayay ka mid tahay waa life style waa everyday process oo mar walba jirkaaga u baahan waayo
halkan iyo xarumaha kale ee jirka lagu dhiso ee ku yaalla caasimadda soomaaliya keliya looma tago in miisaanka jirka lagu dhimo dad badan oo horay caata u ahaa ayaa kor ugu qaaday miisaanka jirkooda sidoo kalena ku dhisa kuwaas oo in badan oo ka mid ah uu muuqaalkooda isbedelay sida uu ku waramayo cabdiqani aadan sheekh cabdi oo ka mida dhallinyaradaasi faradkayga wey waa ka mahadsan waxaa weeye macnaha inaan jirkayga transformation ku sameeyo oo jirkayga wax ka bedelo muuqaalkayga wax ka bedelo maxaan ku dhahay caafimaadkayga wax ka bedelo muuqaalkayga maxaan ku dhahay actually saasaan macnaha mid aniga oo markayga hore macnaha iska nin caata ahan iska ahaa dhuuban marka inaan macnaha weightkayga wax ku daro oo muuqaalkayga wax yar keenan u imid
inkastoo xarumahan jiimka ee jirka lagu dhiso ay yihiin ganacsi maalgelin badan lagu sameeyey haddana dadka ka faa'iidaysanaya ee ku jimicsada waxaa ka mid a dumarka ku nool magaalada muqdisho kuwaas oo xarun kasta oo adeeggan bixisa ay u samaysay macallimiin hablo ah oo u tababara sidii ay u jimicsan lahaayeen haweenka ruclaynta iyo in biro culus la qaado si muuqaal qurxoon loo yeesho hadda ragga iyo dumarka muqdisho waa lagu wada dadaalayaa jiimka saad ka aaminsantihiin maaha siba dumarka dumarka aada jiimka ugu baahanya inay soo galaan oo ay cuntada saxaan an dadka waxaan idhaahdaa xataa not only inaad biro qadqaadid gurigaaga adoo jooga percentage cuntadaada soo sax percentagena jiimkaaga ku sax so waxaan dhihi focuska waxaa saartaan adduunka hadda waa laga tegay weji la hagaajiyo iyo dhar iyo waxaas focuskana waa baarigaaga muraayada markaas ku fiirisa saad u eg tahay ma ku qanacsan tahay mise ma ku qanacsanin haddii aadan ku qanacsanayn please jiimka bilaaw waqti baa haystaa gabdhaha marka jiim gelayaan masal inay dhisaan horta umaba imaadaan all the time waxay u jiraan weydka inay lumiyaan lumiyaan laakiin very view oo gabdho baa jira raba inay xoogaa xoog yeeshaan waxayna ka caawinaysaa dadkii conference helaya markay meelaha marayaan oo cidna ma soo dooranaysa dee ciyaalo yar way iska celin karaan dhakhaatiirta caafimaadka ayaa kula taliya dadka inay sameeyaan jimicsi si jirka uu noqdo mid dhiida oo sax ahaan wanaagsan laakiin in xarumahan jirdhisku ay ku soo bataan muqdisho ayaa muujinaysa isbeddelka iyo dib u kabashada laga sameeyey colaadihii soddon sano ka hor soomaaliya ka bilowday gaar ahaan caasimadda muqdisho cabdicasiis barrow v o a muqdisho
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdicasiis barrow ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay markanna dhinacii heesaha
galowga iyo haadi argoni meeraba burxan lagama waayo dadkuu gariira galowga iyo haadi argoni meeraba burxan lagama waayo kugu gariira cadaa qurux goobeediyo cibaad gaar ahaaneed ulaaw ku siiyo giddigood ku dhaafee cadaa qurux goobeediyo cibaad gaar ahaaneed ulaaw ku siiyo giddigood ku dhaafee gesiyon biqine galaydaa gesiyon biqine galaydwada dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib
guud ahaanba idaacaddeenii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab intaa ayaan ku soo afmeeraynaa dhinaca farsamada waxaa isku soo dubariday bashiir abikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
gudcurdama habeenimo dhaho angeedaraad markan gaaris iriba aadkeedi gees maray gudcurdama habeenimo dhaho angeedaraad markan gaaris iriba raadkeedi gees maray go'an roob ku hooriyo ilaaho caliilan ole orod dhaafoon haraad geestow la dhacay go'an roob ku hooriyo ilaaho caliilan ole orod dhaafoon haraad geestow la dhacay adaa gesiyon biqine galayruwada adaa gesiyon biqine galayruwada dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib tilmaan gaara qaado anu ka gedmanine guriga ay ku nooshahay waa kan geedka weyn le tilmaan gaara qaado anu ka gedmanine guriga ay ku nooshahay waa kan geedka weyn le gelgelin albaabkee gacalba ilaashee adigaha gafoodiyo godka uga soo dego ha gelgelin albaabkee gacalba ilaashee adigaha gafoodiyo godka uga soo dego adaa geesiyon biqine galayr howada